halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabti sagaalka bisha disembar sannadka laba kun iyo saddex iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah golaha baarlamaanka ee soomaaliya oo maanta ansixiyey miisaaniyadda dowladda ee sannadka
waxay ahayd guul weyn waana waajibaadka golayaasha inay miisaaniyadda xukuumadda soo diyaariso ka doodaan meel mariyaan maantana runtii waajib qaran bay guteen waxa aanay imanaysaa xilligani xilli maxaanku dhahdaa guulo waaweyne ay runtii dalka soomaaliya u soo hoydeen bishan saddex guulood oo isbarkan
waxaa kaloo dhegaysan doontaan madaxda nigeriya oo lagu eedaynayo arinta qarinta dhibaatooyinka ka dhasha duqaymaha cirka ee milatariga dalkaasi barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta meel mariyey miisaaniyad sanadeedka dowladda federaalk ee sannadka aauaaaanka kulan wadajira oo yeesheen labada aqal ee baarlamaanka uu shir guddoominayey cabdi xaashi cabdulaahi ayay xildhibaanada kaga doodeen aqrinta labaad ee miisaaniyadda dowladda oo maalmo ka hor ay u soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk mudanayaasha ayaa akhrinta kadib gacantaag uga codeeyey miisaaniyadda dowladda lix iyo siddeetan xildhibaan oo isugu jira aqalka sare iyo golaha shacabka ayaa ansixiyey miisaaniyadda halka saddex ka mida ay kasoo horjeesteen v o a ayaa heshay xog ah in xildhibaanada loogu daray mushaarka ay qaataan lacag dhan min kun iyo shan boqol oo doolarka maraykanka ah wasiirka maaliyadda ee dowladda soomaaliya biixi iimaan ayaa baarlamaanka uga mahad celiyey meelmarinta miisaaniyadda oo uu sheegay inay muhiim u tahay howlaha dowladda iyo weliba guulo ay gaartay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan dalka jabuuti ayaa kulan dhinaceed la qaatay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo dalkiisa uu martigelinayo shir madaxeedka koob iyo afartanaad ee ururgoboleedka igaad sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka mid a madaxda ka qaybgalaysa shirka igaad ayaa shalay gaaray dalka jabuuti labada madaxweyne ayaa kulankooda isaga waraystay ama kaga wada hadlay xaaladda gobolka xiriirka u dhexeeya soomaaliya iyo jabuuti iskaashiga arrimaha muhiimka u ah shacabka labada dal kuwaasoo ay ka mid yihiin ammaanka iyo xasiloonida gobolka jabuuti ayaa ka mid ah dalalka ciidamada u diray soomaaliya ee qeybta ka ah howlgalka admis ee midooda afrika si ay u taageeraan dowladda soomaaliya kulanka xasan sheekh iyo geela ayaa ku soo aadaya iyadoo soomaaliya ay dadaal ugu jirto sidii ciidamada admis oo kuwa jabuuti ay ku jiraan ay ogala wareegi lahayd amniga dalka marka la gaaro dhammaadka sannadka soo socda diyuuradaha dagaalka israa'el ayaa jimcada maantaasi laba jibaaray duqeymaha aan kala joogsiga lahayn ay ku garaacayaan qeybo ka mid ah marinka gaza iyadoo dadka ku harsan ee falastiiniyiinta lagu wargeliyey mar kale inay isaga baxaan dhanka koofureed ee gaza duqeymihii cirka ee u dambeeyey ayaa imaanaya iyadoo maraykanka uu diiday qaraarka qaramada midoobay ay ku dalbatay xabad joojinta bini'aadinimo inkastoo ay aqlabiyad ku taageereen xubnaha golaha ammaanka iyo dalalka kale oo ku jira saddex iyo toban ka mid a xubnaha golaha ammaanka ayaa qaraarka u codeeyey iyadoo maraykanka uu diiday waxaana ka aamusay dalka britain madaxweynaha maamulka falastiin maxamuud cabaas ayaa sheegay in go-aanka diidmada qeyxan ee maraykanka uu kaga hor yimid qaraarka golaha ammaanka ee lagu dalbanayo xabadjoojinta bini'aadinimo ee deg deg ah oo khaza laga hirgeliyo uu qeyb ka noqonayo waxa uu ugu yeeray dembiye dagaal oo ka dhan ah falastiiniyiinta sida ay qortay wakaaladda wararka ee reuters oo soo xigatay bayaan uu soo saaray cabaas ayaa sidoo kale qoraalka ku sheegay in maraykanka uu mas-uul ka yahay dhiigga caruurta iyo haweenka falastiin ee lagu daadinayo marinka khaza tirada guud ee dhimashada oo korortay ayaa gaartay toddobiyo toban kun iyo afar boqol oo ruux oo u badan haween iyo caruur kuwaasoo qaar ka mid ah ay dhinteen ama ay ku dhinteen duqeymihii u dambeeyey sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee xamaas ay maamusho dhinaca kale hay-adaha gargaarka ayaa ka digaya xaaladda bini-aadanimo ee kasii daraysa ee ka taagan khaza iyadoo dadkii ka barakacay guryahooda ay ku xayiran yihiin meel yar oo xeeb ah halkaasoo ay ku wajahayaan cunto la-aan biyeyari iyagoo aan haysan dawo iyo daryeel caafimaad xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa sheegay in khaza ay ku socoto duqeyn xoogan oo isugu jirta cirka iyo dhulka iyo badda isagoo maalin ka horna tilmaamay inaysan jirin meel lagu badbaadi karo oo khaza ku taala dadka degan khan yunis ayaa sabtida maanta ah sheegay in ciidamada israa'il ay dadka ku amreen inay ka baxaan degmo kale oo galbeedka ka xigta goobihii ay israa'iiliyiinta xoogga ku galeen horaantii toddobaadkan israa'iil ayaa xamaas ku eedeysay inay mas-uul ka tahay khasaaraha rayidka waxayna ku eedeysay mintidiinta inay dadka rayidka ah u adeegsadaan qaab gabaad ah iyadoo sheegtay in dadaallo badan ay ku bixisay amarada daadguraynta si ay dadka rayidka ah uga badbaadiyaan dagaalka ayaa dib u qarxay jimcadii hore kadib markii ay burburtay xabad joojin toddoba maalin socotay oo dhinacyada ay maxabiis isku weydaarsadeen ugu dambeyntiina hogaamiyaha afgembiga milatariga ku qabsaday dalka niger bishii juulaay ee sanadkan janaal cabdiraxmaan tiani ayaa jimcadii shalay la kulmay madaxweynaha togo fura gezembe si uu u xoojiyo xiriirka uu la leeyahay dalkaasi iyadoo cunuqabatayn caalami ah lagu soo rogay saraakiisha hogaaminaysa milatariga niger afgembigii ay sameeyeen dalalka ku bahoobay urur goboleedka ecowas ayaa cunuqabatayn adag ku soo rogay hogaamiyaasha milatariga niger kadib markii ay xilka ka tuureen madaxweynihii lasoo doortay ee maxamed bazuum lix iyo labaatankii bishii juulaay laakiin tooga oo xubin ka ah ururka ecowas ayaa qaaday tallaabo ay ku dhexdhexaadinayso niger iyo dalalka dariskala ah janaal cabdiraxmaan ayaa magaalada loome kula kulmay dhigiisa togo ama madaxweynaha togo fuure gezimba halkaasoo ay dib u xaqiijiyeen rabitaanka qotada dheer ee iskaashiga labada dhinac waxayna ku dhawaaqeen in la furayo safaaradda togo ee niyume sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada togo labada hogaamiye ayaa sidoo kale ka wada hadlay iskaashiga amniga iyo iskaashiga waddada isku xirta lome inume ee sii marta caasimadda burkina faso ee wagadugo kadib markii xaaladda caadi laga dhigay dhegeystayaal warkeennii dunidana waanaga intaa galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta cod ku meelmariyey miisaaniyadda dowladda ee sanadka laba kun iyo afar labaatanka kulan wadajir ah oo ay lahaayeen ayay ku ansixiyeen miisaaniyadda v o a ayaa heshay xog ah in xildhibaanada loogu daray mushaarka ay qaataan lacag dhan min kun iyo shan boqol oo doolarka maraykanka ah wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray
kulankan wadajirka oo labada aqale baarlamaanka soomaaliya maanta ku yeesheen xarunta villa hargeysa uuna shir guddoominayey guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi khaashiq cabdulaahi ayay ku meel mariyeen miisaaniyadda dowladda sanadka laba kun afar iyo labaatan xildhibaanada labada aqale soomaaliya ayaa lahaa kulan wadajir ah taasay kaga doodayeen miisaaniyadda dowladda soomaaliya waxaana ugu dambayntii xildhibaanada cod gacantaaga ku meel mariyeen miisaaniyadda dowladda sanadka laba kun afar iyo labaatan taasay soo gudbisa wasaaradda maaliyadda guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi khaashi cabdulaahi ayaa ku dhawaaqay natiijada isagoo xusay in xildhibaanada labada aqale baarlamaanka soomaaliya fadhiga ay lahaayeen ay cod aqlabiyadla ku aqbaleen miisaaniyadda dowladda lagu meelmariya maanta sanadka laba kun afar labaatan markay meel mariyeen labada aqale baarlamaanka soomaaliya kadib ayaan weydiiyey wasiirka maaliyadda soomaaliya biixi iimaan cige miisaaniyadda maanta codkaysiyeen labada aqal
waxay ahayd guul weyn waana waajibaadka golayaasha inay miisaaniyadda xukuumadda soo diyaariso ka doodaan meel mariyaan maantana runtii waajib qaran bay guteen waxa aanay imanaysaa xilligani xilli maxaan ku dhahdaa guulo waaweyne ay runtii dalka soomaaliya u soo hoydeen bishan oo saddex guulood oo isbarkan inay layna aqbalay oo aynu ku biirnay suuqa bariga afrika oo runtii ah suuq ballaadhan oo dhaqaalaha soomaaliya wax ka tari doona iyo isu socodka iyo isdhexgalka gobolka waxa iyana runtii ay ku soo beegmaysaa xilli cunaqabataynta hubka soddon sanna ayna saarnayd laynaga qaaday waxaan filaynaa maalmaha soo socdana in lagu dhawaaqayo geedigii xafiskiinu soo idlaan doono guul ku dhammaan doono marka miisaaniyaddani xilligaasay ku soo beegmaysaa runtii waa guul weyn aad iyo aad baan ugu hambalyanaya aad iyo aadna uda mahadsanta wasiir biix ayaa u sheegay v o a in miisaaniyadda la kordhiyo meelaha qaar gaar ahaan arrimaha bulshada isagoo xusay inay hadda muhiimad gaara sii doonaan adeegyaday ka mid yihiin waxbarashada iyo caafimaadka
bulshada oo macalimiinta saddex kun oo macallin ayaa ku jira miisaaniyadda oo iyana runtii korar cusubah waxaad ogeed waagii horena sanadkii horena in saddex kun oo macallin lagu daray sanadkana saddex kun oo macallin baa ku jira marka dowladda waxaa ka go'an in kor loo qaado tacliinta oo fure u ah horumarka bulshada iyo ka dhaqaalaha labadaba waxaa kaloo iyadana diiradda la saaray amniga maadaama dalku dagaal ku jiro iyadana miisaaniyadda waxay ku leeyihiin qayb weyn ha ciidamada labada aqale baarlamaanka soomaaliya ayaa mid ka mid a fadhiyo ay lahaayeen toddobaadkii hore waxay ku hor istaageen ka doodidda miisaaniyadda waxaana jira guux weyn oo la khariiray el xildhibaanadu ay dalbanayeen in lacag dheeraada loogu daro mushaarkaay qaataan waxaana hadda xildhibaano ka tirsan labada aqal ay u xaqiijiyeen v o a in loogu daro kun iyo shan boqol oo ah mushaarkaay qaadanayaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxaana ka dhigantaa hadda in miisaaniyaddii marka hore lasoo gudbiy lagu daray min kun iyo shan boqol oo ka koobnaan doonto aqala baarlamaanka soomaaliya wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya biikhi iimaan ciga ayaan weydiiya su-aal ahayd in miisaaniyadda maanta la meelmariyay ka dambaysa kadib markii la aqbalay dalabka labada aqala baarlamaanka ahaa in loo kordhiyo mushaarkay qaataan uusan ka gaabsaday ka jawaabidda su-aashaasi cabdulqaadir okey v o a muqdisho
aad iyuu mahadsan yahay waryaheena cabdulqaadir okey oo warbixintaasi nala soo socodsiinaysay maraykanka ayaa diidmada qayaxan saaray qaraar xalay la horgeeyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasoo dalbanaya in khaza laga hirgeliyo xabad joojin bini'aadanimo oo deg deg ah qaraarka ayaa waxaa taageeray saddex iyo toban ka mid ah shan iyo tobanka xubin ee golaha ammaanka ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay maraykanka ayaa diidan halka britain ay ka aamustay warbixintan ay wakaaladaha wararka ee a b iyo reuters ay ka qoreen waxaa inoo soo koobaya nuur xasan nuur
milatariga israa'iil ayaa xero qaxooti oo ku dhow deegaanka tubas ee daanta galbeed ee ay israa'iil haysato maanta oo jimcaha toogasho ku dilay lix qof oo falastiiniyiinah iyadoo dagaalka dhinaca koonfureed ee khaza ku dhex maraya israa'iil iyo xamaasna uu galay bishii saddexaad sidoo kale milatariga israa'iil ayaa jawaab waxa uu ka bixiyey baaris ay sheegeen inay ku hayeen dil wariye ka tirsanaa wakaaladda wararka ee routers oo saddex iyo tobankii bishii oktoobar dil loogu geystay koonfurta lubnaan sida ay sheegto wakaaladda wararka ee routers milatariga israa'iil ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray wuxuu ku sheegay in xilliga uu dhimanayay wariyahaasi oo lagu magacaabi jiray isaam cabdallah ay xoogga xisbullah ee lubnaan weerar ku soo qaadeen xadka israa'iil si ay uga hor istaagaan xisbullah inay u soo tallaabaan dhinaca xuduudda ee israa'iil wasaaradda difaaca ee israa'iil waxa ay sheegtay in ay ka warheshay dilka wariyaha baaris dheerna ay ku hayso sida uu dhacay dhinaca kale israa'iil ayaa weerar ku qaaday saldhigyada xamaas ee magaalooyinka ugu waaweyn marinka khaza khamiistii shalay weerarkaasi oo ay ku dhinteen saddex boqol iyo konton qof iyadoo kumanaan rayada oo falastiiniyiin ahna ay ka carareen magaalooyinkaasi iyagoo gabaad raadinaya dad badan oo reer khaza ah ayaa buuxu dhaafiyey magaalada rafax ee ku taalla koonfurta khaza xadka ay wadaagaan khaza iyo masar halkaas oo warqado israa'iil diyaaradaha ay ka daadisay ay dadka farayeen laakiin wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay soddon iyo toddoba qof inay ku dhinteen halkaasi weerar cirka ah oo israa'iil ay ka geysatay israa'iil ayaa khamiistii shalay waxay ku eedaysay xamaas inay gantaallo ay ka soo tuureen aagga loo yaqaano goobta bini'aadminimada ee ku dhow rafax saraakiisha qaramada midoobay ayaa waxay sheegeen in aanay jirin meel dadku ay ku badbaadayaan oo ka tirsan khaza in ka badan siddeetan iyo shan shacab ka badnaa laba milyan oo qof oo ku noolaa khaza ayaa guryahooda ka cararay iyagoo hadba u yaacaya magaalo ka tirsan khaza xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa waxa uu adeegsaday awood ay dhif iyo naadir tahay inuu isticmaalo xogayaha guud isagoo uga digay golaha ammaanka ee qaramada midoobay masiibo bini'aadminimo oo ka soo socota khaza isagoo ku booriyey xubnaha golaha ammaanka in ay dalbadaan xabajoojin dhinaca kale xogeeya arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken oo wariyaasha kula hadlayey khamiistii washington kadib kulan uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee britain david cameron ayaa waxa uu sheegay in ay waajib tahay in israa'iil ay ilaaliso dadka rayadka ah islamarkaasna ay sahasho howlaha gargaarka bini'aadminimo dagaalka dhinaca dhulka ah ee israa'iil ay doonayso inay gudaha ugu gasho guud ahaan khaza ayaa weli si xoogan u socda ugana socda magaalada khan yunis ee koonfurta khaza
mahadsaned ibraahim xasan daanduray oo warbixintaasi noo soo jeedinayey markana nigeria gudoomiyaha gobolka kaduna ee dalka nigeria ayaa jimcadii shalay dhaleeceeyey saraakiil ka tirsan wasaaradda difaaca ee nigeria kadib markii saraakiishaasi ay sheegeen in argagixisada ay xudun u ahayd tuulo ay duqeyn cirka ah ka fuliyeen milatariga nigeria axaddii lasoo dhaafay oo ugu yaraan toddoba sideetan qof ay ku dileen gudoomiye uba sani ayaa war uu soo saaray ku sheegay in hadalkaasi ka soo yeeray saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga nigeria uu ahaa mid taxadar darri iyo cadaawad ay ka muuqato dhinaca kale kooxda xuquuqda aadanaha u dooda ee amnesty international ayaa sheegtay in milatariga ay isku dayayaan inay duugduugaan dhibaatada dhacday timothy ubeza ayaa warkan ka soo diray abuja maxamed colaad xasan ayaana noo soo koobaya
gudoomiyaha gobolka kaduna oba sani ayaa dhaleecayntan jeediyey jimcihii shalay isagoo la hadlayay telefishin fadhigiisu yahay magaalada legos oo la yidhaahdo journalist television waxauu sheegay in sheegashada mas-uuliyiinta wasaaradda difaaca ee nigeria ee ah in militarigu uu bartilmaameedsanayey argagixiso tuulada tudun bari ay tahay arrin burinaysa xogta ay hayaan mas-uuliyiinta gobolka iyo ciidamada nigeria ee aagga ku sugnaa sani ayaa hadalka wasaaradda gaashaandhigga ku tilmaamay mid aanay arxan iyo jixinjix ka muuqan
kama gaabinayno in aynu ku adkaysanno in baarista arrintani si deg deg ah loo soo gebagabeeyo saddexda toddobaad ee soo socda waxaan bilaabaynaa bogdheyga iyo dib u dhiska bulshadii dhibaatadu ay gaartay dadka ku nool tuulada tudun bari ayaa habeenkii axaddii lasoo dhaafay isugu soo baxay xaflad ay ugu dabaaldegayeen maalinta dhalashada nebi moxamed nabadgelya naxariis korkiisa ahaatee oo ay la soo daaheen markii uu weerarka cirka ah oo ay fulisay dayuurad daroon ah uu haleelay meeshii ay isugu yimaadeen milatariga nigeria ayaa sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid shila oo kama ah toddobaadkana madaxweynaha nigeria bola tinubu ayaa ku baaqay in baadhis lagu sameeyo dhacdadan islamarkaana ballan qaaday in saraakiishii ka dambeysay lagula xisaabtami doono laakiin hay-adda caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha u dooda ee amnesty international ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta dowladda ay mar walba sameeyaan ballanqaadyada noocana oo aan wax ficila wadan ciise sanuusi waa agaasimaha hay-adda amnesty international xafiiskeeda dalka nigeria
is for them to establish an independent uh, inquiry that will reveal the truth waxa ugu horreeya ee ay ahayd in dowladdu ay samayso waxay ahayd inay samayso guddi baarisa oo madax bannaan oo runta soo ogaada waxba uma arko sheegashada ah in saraakiishii lagu helo in ay ka dambeeyeen loo ciqaabi doono waa uun hadal siyaasadeedoo maran oo aanu ka daalay maqalkiisa kadib mar kasta oo ay saani oo kale wax u dhacaan amnesty international ayaa ku eedeysay mas-uuliyiinta nigeria inay isku dayayaan inay daboolaan dembiyada dhinaca xuquuqda aadanaha ee la galo iyagoo soo saara sharaxaado isburinaya
waxa uu yidhi waxaan leenahay sharaxaadahaasi oo dhan wakhtigan la joogo looma baahna mudnaanta militariga haddii in yar oo xushmadihii ay u hayaan xuquuqda aadanaha waa inay xoogga saaraan baaris arrintan lagu sameeyo waana sababta aan tuhumka uga qabno in wax la qarinayo
jidi omeje oo ka faallooda arrimaha ammaanka ayaa tuhumaya in guul darro ku timid sirdoonka ay sabab u tahay waxa dhacay laakiin waxa uu sheegay in xaqiiqda dhabta ah lagu ogaan karo oo keliya marka baaris madax bannaan la sameeyo
ma aha markii ugu horreysay oo waxaan oo kaleeto aynu u soo joogno marka ha iska daayaan hadallada ay soo saarayaan oo xaqiiqada ha lagu ogaado baaris dhab ah oo la sameeyo bishii disembar ee sanadkii tegey ayaa duqayn cirka ah oo ay ciidamada cirka ee nigeriya ay geysteen ayaa waxaa ku dhintay afar iyo lixdan qof waqooyiga galbeed gobolka zamfara bil kadib xilligaasna duqayn lakale oo ay militarigu geysteen ayaa waxaa ku dhintay afartan qof oo xoolo dhaqata ah gobolka nasarawa oo ku dhow caasimada nigeriya dadka siyaasadda dowladda naqdiya ayaa sheegaya in dowladdu aanay weli cidna kula xisaabtamin dilalkaasi dhacay
mahadsanid maxamed colaad xasan oo warbixintaasi noo soo koobayey weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo aan idinla socodsiiyo aan ku bilowne madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay in puntland ay aadayso nidaamkii doorasho ay ku soo dhaqmaysay shan iyo labaatankii sane ee puntland ay jirtay kaas oo ah midka lix iyo lixdanka xildhibaan ee odayada qabaa'ilka ay soo xulayaan siciid deni ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada garowe waxaana uu imaanayaa iyadoo bilihii lasoo dhaafay uu puntland hareeyey khilaafka ka dhashay habka doorasho ee puntland kaasoo u dhexeeyey mucaaradka iyo xukuumadda
anoo u danqanaya bulshadayda anoo dareensan duruufaha ku xeedhan anoo garanaya haweenkii ku umulay iyagoo codka bixinaya anoo garanaya waayeelkii lagu jiidaya wiiljeerka ee codaynayay anoo garanaya ciyaalkii yaryaraa ee dhabarka lagu jiiday iyadoo doorashadu dhacayso anoo og dareenka dhallinyarada mustaqbalka raba waxaan aada uga xumahay go-aanaynan ku farxayn inaan qaato waxaan rajaynayaa anoo u turaya intaas anoo u turaya mustaqbalka puntland inaan halka uga dhawaaqo in puntland siddeedda janawari doorasho dhacdo dadkay matalaya xubnaha baarlamaankana qabaa'ilkii horey ugu midoobay ee xubnaha lixdan lixda kale lahaa dadkooda ay soo doortaan go-aanka maanta soo baxay go-aanka maanta soo baxay maaha go-aan u hiilinaya bulshada reer puntland hadday waayeen inay qof iyo cod ku doortaan qofay raalli ka yihiin ha soo doortaan waxaan halka uga dhawaaqayaa inaan u gudbin doono golaha wakiilada qoraalkii aan ku dalbanaya inay lifaaqa soo saaraan waxaana insha allah sida ugu dhaqsaha badan u magacaabaya sida nidaamku ahaan jiray guddigii hawshaas maamuli lahaa waxaan u rajaynayaa puntland nabadgelyo waxaan u rajaynayaa midnimo waxaan u rajaynayaa horumar waxaan u rajaynayaa dimuqraadiyadu inay dhiman ee ay sii socon doonto wakhtiga dad ku habboon codsigayga u dambeeya waxay tahay dadka halka isugu yimid ee maanta yimid ee mustaqbalka dadkan ka naxaya go'aankaas waa go'aankaygii laakiin go'aankiinna waa inii dhiman yahay haddaad puntland badbaadin kartaan gacantiinnu ku jiraa haddaadan kari karinna adcaful iimaanka iska qaato kaasaan ku dayno waa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
go-aanka madaxweyne siciid dani ee ah in lagu laabto nidaamka doorasho ee lix iyo lixdanka xildhibaan ee qabaa'ilka ayaa soo afjaraya ololihii uu ku doonayo doorasho qof iyo cod ah oo uu soo waday sannadihii lasoo dhaafay kaasoo noqday gunta khilaafka ee hareeye puntland dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkan ka hadlay heerkii uu soo maray halgankii soomaaliya ay ugu jirtay ka qaadista cunaqabataynta hubka ee saarnayd in ka badan soddon sano deen cafinta iyo kubiirista ururka bulshada ee bariga afrika wuxuu sheegay in ka qaadista cunuqabataynta aysan ahayn dhammaadka wax walba laakiin ay ka dhasheen mas-uuliyado hor leh oo ku aadan maamulka hubka iyo in dowladda soomaaliya loo aqoonsaday mid kortay oo lagu aamini karo mas-uuliyadda hubka xasan sheekh oo ka hadlay munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho ayaa sidoo kale sheegay in cunuqabataynta hubka ay ahayd barmadow oo soomaaliya ku tiilay isagoo dhinaca kalena guul weyn ku tilmaamay in la kala saaray soomaaliya iyo kooxda al-shabaab cunuqabataynta hubka sidaan haddaba u sheegay ma ahayn keliya inaan hub gada karin ama inaan hubna la sii karin laakiin waxay ahayd barmadow oo soomaalidu ku taalo soomaaliya cunaqabateen soomaaliya cunaqabateen waa ahayd kow waxaa kale oo guul weyna iyadana soomaaliya iyo shabaab in la kala saaray dowladda soomaaliya loo aqoonsaday dowlad mas-uul ah kortay leh awooddii iyo qudradii ay ku maarayn lahayday hubka iyo rasaasta leh lagu aamini kara mas-uuliyaddaas ilaan hubka iyo rasaastu waxay ka mid yihiin amniga iyo khataraha amniga oo caalamka iyo kuwa qaaradaha iyo kuwa rijinka intaba adduunyaduna waxay u samaysatay nidaam lagu ilaaliyo intaa waxaana laga soo saaciday inaan la nimaadon soo gaarno meeshii aan ku qaadanayn mas-uuliyaddaas markiina la arkay inaan qaadi karnana waana loo dhiibay waxaa la yidhi mas-uulaad tihiin shabaab weli waa shabaab waa argagixiso cunaqabataynta way saaran tahay wixii kaloo la saari karaan lasii saaraan leenahay laakiin dowladda soomaaliya resolutionka cunaqabataynta lagu saaray ee waa la laaday completely waxaana laga rabaa cayaarta iyo sheekadu kuma dhammaanin cunaqabataynta hubka waa la qaaday mas-uuliyad cusubaa ka dhalatay dowladda soomaaliya waxay yeelan doontaa hay-ado cusub oo hadda dhalanayo waxay yeelan doontaa madax cusub oo kale oo mustawo kastoo dowladda ah leh lakabyada dowladda kala duwan oo dhan oo mas-uul ka noqon doona meesha ay maanta joogaan inay kasii qurxiyaan habka maamulka hubka iyo rasaasta ma doonayno adduunyadu inay ka qoomamayso bir war kuwaan maxaan hubka cunaqabataynta maxaa looga qaada kuwaan ina la yidhaah ma doonayno berri waxaan rabnaa adduunyada inay tiraahdo in soomaaliya cunaqabataynta hubka laga qaada saxay ahayd madaxweynaha soomaaliya ayaa dhinaca kale ka warramay heerkii uu soo maray halgankii soomaaliya ay ugu jirtay ka qaadista cunaqabataynta hubka deen cafinta iyo kubiirista ururka bulshada bariga afrika isagoo sheegay in dowladihii dalka soo maray ay midba door ku lahayd shaqadan la qabtay hadday tahay kubiirista suuqa afrika hadday tahay cunaqabataynta ma aha shaqo maalin bilaabatay oo maalin dhammaatay shaqo soo socotay dad kala duwan xukuumado kala duwan hogaamiyaal iyo madaxweyneyaal kala duwan ay qaarkood soo bilaabeen qaarkood ay wax ka soo qabteen meesha buloketi buloketi lasoo dul saaray ayaa meeshaan lagu yimiday ku biirista suuqa ee bariga afrika dowladdii oo ugu dambeysay ee kumeelgaarkeeda ee dalka u yeesho oo madaxweyne shariif sheekh axmed uu madaxda ka ayaa soo bilowday annaga markaa nimiday waa sii xoojina codsigii waxaa la yidhi dowladdii transition ay ahayde haddaa transition ka baxdeen codsiga soo naqso waa ku naqnay mar kalena codsigii geyni dhowr toban sanay soo qaadatay intaas waa lasoo waday way timiday cunaqabataynta sidaasoo kale qaadisteedii laba kun iyo labaiyo tobankii saddex iyo tobankiiaan soo bilownay maalin walba meeray soo maraysay maantay soo gaartay barnaamijka deen cafinta aan rajaynayna sidaasoo kale laba kun iyo saddex iyo tobankii afar tobankiiaan soo bilownay maalin walba meelay soo maraysa way soo dhismaysay maantay soo gaartay aan rabnaa inay soo gaarto mar dhow ay dhammaato ayadana sidaas daraaddeed meeshaas waxaa ka rakmaya dowladnimadu waa hor u socosho waay maalin walba wixii hore intaan xaaqaan kow soo bilaaba iyo dhammaan waa howlan aniga le qabtay iyo waa markii ugu horeysay iyo waa ma jirto dalkan dowladda republic jamhuuriyadda saddexaad ee labadii kuna carta ka soo bilaabatay lagu soo aasaasay muddada labaiyo tobanka sanaa ku meelgaarka soo ahayday shaqaa soo qabsoontay aada iyo aad ayaan uga faraxsanahay howlo badan oo rag iga horreey ay soo bilaabeen na inaan door weyn ku lahay markii hore iyo markaanba howlo badan oo maanta gabagaba joogo ama soo dhammaaday ama qaar ay dhammaanayaanna wakhtigii dowladda soomaaliya ay bilaabaysay inaan aniga madaxweyne ka ahay ayadana aada iyo aad ayay uga faraxsanahay guud ahaanba dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo waa hagaag weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya daanduray iyo nuur bukhaari
galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur ibraahim inta aanan u guda gelin dhambaallada ay dhegaystayaasha inoo soo direen galabta dhankii heesaha maxaa inoo haysa nuur haystaan dhegeystayaasha usoo qabanayo waa hayga roorin iyo codkii xaawo kiin
waxaanu intaasi kaga gudubnay heestaasi macaanayd dhambaalka ugu horreeyana waxa uu naga soo gaaray aabbe isxaaq xasan qalafow iyo aabbe xuseen xasan qalafow aabbe cabdi xasan qalafow iyo eedooyin xaybo xasan qalafow nuuriyo xasan qalafow deeqo xasan qalafow iyo ceeblo xasan qalafow faadumo xasan qalafow gammaano xasan qalafow iyo maxamed xuseen xasan qalafow maxamed cabdulaahi xasan qalafow bashaar cali cabdi xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa dhayman cali cabdi xasan iyo seeygeeda iyo caruurteeda waxaa kaloo warqadani ku jira leylo cali cabdi xasan iyo seeygeeda iyo caruurteeda baashi cali cabdi xasan muxibo cabdulaahi xasan iyo shariifo cabdulaahi xasan xaliimo cabdulaahi xasan hooyo shanqaro cumar khamiis iyo cumar cali xarbi xasan cali xarbi iyo suge aadan xasan siciid suge aadan dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay hambalyo kaliya laabaha ay gaarsiinayaan aabbe cali cabdi xasan qalafow iyo hooyo mako cabdulaahi xasan oo uu wiil ugu dhashay magaalada beled xaawo ee gobolka gadow wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray sabaax yuusuf kaamil dhaqane yuusuf shaafi aadan ugaas fartuun shire khadiijo cali iyo odageeda axmed ciise cawad cabdirasaaq cali boos doctor fawziye abraar maxamed cali bari iyo doctor saxare jaamac dalmar abuukar ismaaciil muuse dadkaasi dhammaantood waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdiraxmaan ciise kaahin iyo xamdi axmed xasan ducaale oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada dubay ee dalka imaaraadka carabta waxaana ay leeyihiin haydin horseeda guur qayrqab aamin ayaan leenahay aamiin ayaan ana u raaciyey dhambaalkaasi la mid ah waxaa halkani ka diraya madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow ibraahim xasan daanduray annaha iga reebin waxaa kaloo ku jira akhyaarta kale ah cabdulcasiis xuseen cusmaan iyo maxamed colaad xasan xuseen barre aadan maxamuud mascade faarax maxamed cali faarax bulu wariyaashan oo dhammaantood ka tirsan laanta af soomaaliga ee v o a iyo wariyaal kale oo ay ka mid yihiin siyaad saciid saalax iyo liibaan xuseen liibaan may wariyaashan oo hadda kala jooga dubai minneabolis iyo virginia waxa ay tahniyad farxad leh ay halkani uga dirayaan boqoradda xamdi axmed xasan ducaale iyo boqorka hablaha oo dhan ka soo xushay cabdiraxmaan ciise kaahin oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada dubai ee dalka isutagga imaaraadka carabta waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaban allah idinkala siiyo aamiin dhankii heesaha haddii aan aadno goormaa kugu dambaysay wahwaah waxaa ku wada luuqaynaya fanaaniinta aamiin cabdulaahi iyo maxamed axmed kuluc
qofba way hiisaa ilayn meelku waabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli imeelkuwaabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli arki waayaba sidii waaruur furi walac tidhi cadceedii war mihiyu gantaa lahaa waxa ku siisay dunidii wejigaaga nuurka lihii liibu widhi jirin markaan ku waayn waxaan ku arki waayaba walac tidhi cadceedii war mihiyu gantaa lahaa wax ku siisay dunidii wejigaaga nuurka lehii iigu widhwidhi jirin waxa aan wadiin wadiin isla waayi jiray waxa aan wadiin wadiin isla waayi jiray waa cayamahaaga oo wacan wakhtigayga uusan cayamahaaga oo wacan wakhtigayga uusan ina wadaa jiraa dabeetana sidii weyliyu dhashid ina wadaa jiraa dabeetana sidii weyliyu dhashid webiyada kalgacalaan wada dhannaa wadaagta sama wacan webiyada kalgacalaan wada dhannaa wadaagta sama wacan nabadiga dhareedshow Wah, wah, wah, nabadiga dhareedshow وذان عاشقوا وحذاذي لقبوا وذان عاشقوا وحذاذي لقبوا ويهب الكيل وكلب الهول ويهب الكيل وكلب الهول وذان عاشقوا وحذاذي لقبوا وذان عاشقوا وحذاذي لقبوا ويهب الكيل
وكلب الهول ويهب الكيل
وكلب الهول waaye haygu sii daynin wuu inaga dhexeeyaaywaaye haygu sii daynin wuu inaga dhexeeyaay
waxaa dhabaal uu nooga yimid injineer borow hooyo xaleemo awsulub barre iyo salmo maxamed cabdulaahi iyo saygeeda kamas faarax barre iyo cabdiweli faarax barre iyo maxamed faarax barre cabdiqaadir faarax barre bile faarax barre iyo umayma maxamed cabdulaahi dhuux axmed xuseen iyo xaaskiisa qiyaasi maxamed iyo cabdicasiis maxamuud cabaas yaasiin ibraahim falastiin khaliif yuusuf dhammaan waxa ay jecel yihiin inay tahniyad hawada u mariyaan mumtaas kaamil cabdulaahi iyo shire faarax barre oo meerkooda uu ka qabsoomay wardheer waxaana ay leeyihiin ha idin horsedo guur qayr qaba hambalyadani waxay naga soo gaartay khayrudiin cabdulaahi cali iyo maxamuud cabdulaahi cali daa'uud cabdulaahi cali iyo xaniife cabdulaahi cali iyo wiilkeeda saadiqa cabdulaahi cali ashqaana cabdulaahi cali maryam jamaal ismaaciil khaalid jamaal ismaaciil iyo reer maxamed isaaq cali iyo dad kale oo fara badan oo meelo kala duwan jooga waxay hambalyo dhalasho farxadleh gaarsiinayaan eede umeyme maxamed isaaq iyo adeer jamaal ismaaciil isaaq oo uu wiil ugu dhashay deegaanka qaahira ee gobolka baay wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamuud maxamuud ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhabalkan waxaa nuur noogu yimid aabe saciid saalax axmed siyaad saciid saalax iyo xaaskiisa fawsiye maxamed xirse iyo caruurtooda oo kale ah saxarle siyaad saciid saxardiid siyaad saciid suheyb siyaad saciid iyo suheyle siyaad saciid maxamed shiine muxidiin warsame sheekh nuur haadi sheekh tawakal ismaaciil waxaana ay dadkaasi dhammaantood kala joogaan minnesota dubay iyo meelo kale oo dunida ah waxaana ay hambalyo u dirayaan boqoradda xamdi axmed xasan ducaale iyo boqorka cabdiraxmaan ciise kaahin oo meherkooda uu ka dhacay magaalada dubay ee dalka imaaraadka carabta oo ay leeyihiin meherkiina idin horsedo guur kheyr qaba eebbana idin kala siiyo owlaad kheyr qabta aamin ayaan leenahay heesta saddexaad waa riyo iyo codkii maxamed suleymaan
gasho mala hereeb aniga rafaada ilayn raad gurasho mala hereeb aniga rafaaday hadduu reer guur idhaado asurataban dhaguuyu asuratidaban dhaguuyu asuratidaban dhaguuyu rugti waa lama kurane reer aniga rafaaday rugtii waa lama quraanay reeb aniga rafaaday hadduu roob shubo raxmaanku raamaska la raadsadaae hadduu roob shubo raxmaanku raamaska la raadsadaae hadduu roob shubo raxmaanku raamaska la raadsadaae raqadaydaad dhigatay qaartaad reebtay aniga rafaaday raqadaydaad dhigatay qaartaad reebtay aniga rafaaday runtii raaxada adduunyadu adayra ka sare ku saarte runtii raaxada adduunyada adara ka dheer ka fuule runtii raaxada adduunyadu adayra ka sare ku saarte aniga reran mow dayraysaad reeb aniga rafaaday aniga reran mow dayraysaad reeb daandureyo waxaa noo baaqaya dadka kale ah hooyo canab diiriye gurxan iyo carruurteeda hooyo xaybo bacadle iyo carruurteeda hooyo aamino cabdi iyo carruurteeda hooyo dhoofo haaroole iyo carruurteeda hooyo ruqiyo carab macalin iyo carruurteeda aabba aadan barre maadey iyo aabba axmed barre maadey awowe cabdi maadey maxamuud iyo awowe xaaji cabdiraxmaan maadey maxamuud iyo yuusuf xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa raxma jayte jamaal xaaji cabdiraxmaan iyo maxamed aadan macalin xasan dhammaan dadkani oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay halkani hambalyo farxad leh ay uga dirayaan saciid axmed barre maadey iyo laylo aadan barre maadey oo aqalgalkooda uu ka dhacay degmada beled xaawo ee gobolka gedo waxaan leenahay isku waaro ubad khayr qabana allah idinkala siiyo aamiin
dambaalkan nuur wuxuu naga soo gaaray sadiiq aadan xidig iyo hooyo faadumo dalays maxamuud xasan sahal iyo cabdiraxiim sheekh cabdi salaan sandheere iyo cabdi sheekh cabdisalaan sandheere iyo aamine sheekh cabdisalaan sandheere iyo fatxiyo sheekh cabdi salaan sandheere adeero duraan maxamuud sandheere iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdinaasir maxamuud sandheere xaaskiisa iyo caruurtooda gaboobe maxamuud sandheere xaaskiisa iyo caruurtooda iyo gaaciye maxamuud sandheere xaaskiisa iyo caruurtooda cabdiweli cabdulaahi cabdulle xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cumar cabdulaahi cabdulle iyo caruurtiisa cali faarax cabdulaahi cabdulle xaaskiisa iyo caruurtooda iyo ibraahim cabdulaahi cabdulle iyo qoyskiisa aadan maxamed cabdulle xaaskiisa iyo caruurtooda dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan dowlad deegaanka soomaalida etoobiya soomaaliya iyo dalal dibadda waxayna hambali u dirayaan cabdulaahi sheekh cabdi salaan sandheere iyo hodan cabdulaahi xaashi oo meerkood uu ka qabsoomay dalka austriya oo ay leeyihiin haydin horseeda guur qayr qaba noqda kuwa isku waara aamin barnaamijka hambalyada iyo heesaha ay wadajirada kugu soo jeedinayeen nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigu ibraahim xasan daanduray waa naga intaas intaan markale kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa heestan uu qaado fanaanka suldaan seeraar
hayde kugula mahaniya lagula malahe labtu waa keliga waadileedo waan kuleeyay guli faqnide kugula mahaniya lagula malahe labtu waa keliga la'aantaana waa waalukayde ladnaantaydu waa waala joogaage intay nolol jirtaba kaluloo wadnaha labaygu ahowintaan dhuxuta laydhigin labaygu ahowintaan dhuxuta laydhigin intay nolol jirtaba kaluloo wadnaha labaygu ahowintaan dhuxuta laydhigin labaygu ahowintaan dhuxuta laydhigin la'aantaana waa waa lukayde ladnaantaydu waa waa la joogaage intay nolol jirtaba kalunoo wadnaha labaygu ahowintaan dhuxuta laydhigin laba qarni haddaan jiri lahaa intoo kalena aad jiri lahayd laba qarni haddaan jiri lahaa intoo kalena aad jiri lahayd adun bay lahaan lahaa wayga lilaahiya laba qarni haddaan jiri lahaa intoo kalena aad jiri lahayd laba qarni haddaan jiri lahaa intoo kalena aad jiri lahayd adun bay lahaan lahaa wayga lilaahiya waan isleeno islahaanay guladnaato kuguladnaadee labadeenu laba isku loobanahe alla waan isleeno islahaanay guladnaato kuguladnaadee labadeenu laba isku loobanahe la'aantaana waa waa lukayde ladnaantaydu waa waa la joogaage intay nolol jirtaba kaluloo wadnaha labaygu ahowintaan
heestaasi suldaan seeraar bahad ayaa u dambeeyey iyo guud idaacaddeenna iyo guud ahaan barnaamijkeennii oo aynala socodsiinayeen nuur bukhaari iyo daandorey tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa ay nabadgelyo labaygu ahowintaan dhuxudka laydhig